kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij toddobaadle ah oo ku saabsan barashada habka fiican ee waxbeerista waxaa si wada jir ah usoo wada saaray hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo faw iyo idaacaddeenna barnaamijkan oo taxano ah waxaan uga hadli doonaa qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin habka waxbeerashada fiican diyaarinta dhulka iyo goosashada tacabka toddobaad kastana mowduuc ayaan kaga hadli doonaa magacayguna waa abubakar moxamed mar kale kulan wanaagsan barnaamijkeenna maanta waxa uu ku saabsan yahay sida kor loogu qaado wax soo saarka dalagyada fiiralayda ama badarka iyo digirta waxaana marti noogu ah maxamed xaaji mayow iyo xasan cali diiriye oo ah aqoon-yahano ku xeeldheer cilmiga beeraha inta aynaan guda gelin aan sharax kooban ka bixinno muhiimadda ay dalagyada firalayda ee galeyda iyo masagadu ay ka midka yihiin u leeyihiin dadka miyaad og tahay in jirkeennu u baahan yahay shidaal uu ku qabto howlmaalmeedkii shaqo shidaalkaas waxaa ka mid a tamar ama xoog aad ku qodato beertaada tamartaas jirku wuxuu ugu baahan yahay si uu u helo tamar uu u isticmaalo si uu koro dheefshiidku u shaqeeyo una neefsan lahaa cunto la-aan jirkaasu shaqadaas ma qaban karo haddaba in la helo cunno dadka ku filan waxaa lagu gaari karaa iyadoo wax la beerto iyo iyadoo sidoo kale la badiyo wax soo saarka dalagyada firalayda iyo digirta miraha iyo khudaarta dalagyada firalayda waxaa kaloo laga helaa borotiin faybar iyo macdamo kale oo fara badan oo vitamiin ah cunista raashinka waxay hoos u dhigaan halista cudurrada wadnaha kansarka xiidmaha iyo xanuunka dhiigmacaanka faybarka badarka ku jira wuxuu caawiyaa siduu u dayactiri lahaa dheefshiidka sidoo kalena wuxuu ka hortagaa calolfadhiga cuntadan oo faybar sare leh sida haruurka ama masagada oo bunshihiisa wata oon la kala reebin wuxuu u fiican yahay dhimista miisaanka mana laha wax cayil ku keenaya jirka marka la goosto dalagga qoloftiisa iyo sabuulkiisa waxaa loo isticmaalaa calafka xoolaha taasoo ah iyana faa'iida dheeraad haddaba inaad beerato dalagyada firalayda ama badarka ee galley iyo masago mid kastaa wuxuu u baahan yahay cimilo gaar ah oo heerkul kala duwan leh roob iyo carab fiican oo ku habboonna leh marka bal aan aad u dhuuxno warbixin yar oo uu soo diyaariyey saaxiibkeen axmed cabduqaadir yarow waxaannu ku bilaabaynaa galleyda galleyda waxaa laga beeri karaa dhul deegaankiisu kala duwan yahay laakiin waa inuu yahay dhul diiran oo qoyaan ku filan leh markaad beeranayso galley beeralaygu wuxuu u baahan yahay xaaladda cimilada soo socota cimilada ugu habboon in wax lagu tacbo laguna hormariyo waa tan diiran cimilo diiran oo ugu yaraan labaatan digrii centigrade oo ah cabirka kuleylka lagu cabiro waxay ku habboon tahay si beertu u korto loona horumariyo cimilada kasii fiicanse ee wax soo saar fiican laga heli karo waa soddon digrii centigrade cimilada qabow uma wanaagsana galleyda waxa ay dheeraysaa xilliga bislaanshaha galleydu afarta toddobaad ee hore ee ay korayso haddii ay biyo la-aan la kulanto iyo abaar waxay ku keeni kartaa khasaare beergoosashada ku yimaada cimilada aadka u kulul ee ka sarraysa soddon iyo sideed digrii waxay wax u dhintaa tacabgoosashada iyadoo saamaynaysa bixinta hayga sidoo kale marka cimiladu qabowdahay oo ay ka hoosayso toban digrii waxay dib u dhigtaa koritaanka galleyda midhahan waxay ka bixi karaan dhulal kala duwan ha ahaado dhul joog hoose leh ama mid jooga badda ka sarreeya saddex kun oo mitir ku beermi karaa gobollo kala duwan cadadka roobka ee ugu fiican ee ay u baahan tahay waa lix boqol ilaa sagaal boqol oo milimitir laakiin sidoo kale waxa ay la qabsan kartaa gobollada hela roobka dhan afar boqol oo milimitir ku isticmaal sida ugu fiican dhul carradiisu ay si fiican biyoqabatin u leedahay iyo carrada madow oo heerkeeda aashatada ku jirtaa yahay inta u dhaxaysa shan ilaa sideed laakiin shan dhibic shan ilaa toddoba waa tan ugu fiican si kastaba ha ahaatee waxay adkaysi u leedahay carro kala duwan in lagu beero beeralay ogsoonow in gallaydu aysan u adkaysan karin inay ku baxdo carrada biyomareenka ah ama dhooqada badan kumana baxdo carrada cusbada ku badan tahay diyaarinta abuurka beeralaydu waa inay ku tala galaan dhulka ay beeranayaan ee ay falayaan inta uu yahay marka ay soo iibsanayaan abuurka halka higtar wuxuu u baahan yahay in lagu abuuro labaatan ilaa konton kilograam oo abuur ah waxayna ku xihan tahay nooca aad u beerayso inta abuurku la egyahay iyo sidaad u kala fogeynayso qaab beeritaan ayaa inta badan saamayn ku leh abuurka loo baahan yahay hogga ama godka abuurka aad ku ridayso laba xabo ku wada rid hoosna u qod qiyaastii lix ilaa sagaal inji oo dherar ah kala fogeynta abuurku waxay ku xiran tahay dhulka oo aad wax ku beeranayso biyaha u haysto meelaha biyaha ku yaryihiin waxaad isu jirsiinaysaa labada layn siddeetan sentimitir halka labada geed ee laynkana aad isu jirsiinayso konton sentimitir dhulka biyaha leh ee waraabka wax lagu beerto waxaad isu jirsiinaysaa labada layn toddobaatan iyo shan sentimitir halka labada geed ee laynkana aad isu jirsiinayso soddon ilaa afartan sentimitir waxaan ku celinayaa mar kale kala khafiifi abuurka aad godka ku ridayso oo ha isku badin haddaad aaminsan tahay inaad goosanayso dalag badan haddaad abuur badan geliso waa fikrad khaldan waana arrimaha keena wax soo saaryaalida nafaqaynta dalagga wuxuu u baahan yahay nafaqo uu ku weynaado kulana diriro cudurrada iyo cayayaanka sidoo kale si wanaagsan ugu baxo oo uu ugu dhalo si aad waxsoosaar wanaagsan uga hesheed dalagga wuxuu ka helaa nafaqadiisa carrada qorraxda iyo bacrimiyayaasha aan ku darno carrada si aad u fahanto dalag badan oo kuu soo baxa waxay ku xihan tahay sidaad u nafaqayso ciidda tusaale ka waran qoys shan riyood leh oo dhul hal akar ah daajiya arigu wuxuu cunayaa daaq ku filan waxayna noqonayaan kuwo caafimaad qaba miisaan fiicanna leh caano wanaagsanna laga helo ka waran haddii toban reer oo kale oo qoyskiiba konton ari ah leeyahay ay u soo guuraan isla dhulkan ayna la daaqaan halkii akar ma heli doonaan waxay cunaan oo ku filan ariguna wuu gaajoon doonaa caato uu cudur heliyo ayaana ku dhacaya wax caano ahna ma soo saari doonaan taasoo kale ayaa dhacaysa markii beeralaydu aysan si fiican u kala fogeyn dalaguna is-cidhiiriyo oo uu ku tartamo nafaqada iyo iftiinka qorraxda isu dhowaansho darteed taasina waxay keenaysaa wax soo saarka oo yaraada inaad abuur yar haysato oo aad si saa'id ah u kala fogayso ayada lagulama talinayo abuurka qaarkii sida galleyda waxay u baahan tahay inay dugsato galley kale si ay u biqisho haddii dalagga aad loo kala fogeeyo oo la iska durkiyo cabir aan loo baahnayn waa dhib iyana sidaas darteed si sax ah inaad beerta intay isu jirsanayso aad u kala fogayso ayaa loo baahan yahay ka hortagga cudurka dhegayste waxaan ognahay in xilligan lagu jiro covid sagaal iyo toban haddaan la kala fogaana ay keenayso halis abuurkuna wuxuu la mid yahay cudurkaas oo kale kala fogaynta abuurka waxay yaraysaa halista cudurka dalagga cudurrada way u fududahay inay ku fidaan beerta abuurkeeda aad la isugu dhoweeyey ee cidhiiriga loo beeray halka kuwa la kala fogeeyey qiyaasta loo baahan yahay in la isu jirsiiyo loo beeray uusan cudurka ku faafi karin cidhiirigu wuxuu kaloo yareeyaa hawahelista dalagga oo cudurrada qaar kood ayaa sidaas ku tarma sidaas darteed dalagaagu wuxuu halis u yahay caafimaad xumo iyo inuu bukoodo haddaadan kala fogayn tanina waxay u xun tahay wax soo saarkaaga cawsiibista iyo kala khafiifinta geedaha dalagga abuurka oo aad isugu dhowayso markaad beerayso ama iyadoo aad firdhiso dhib bay ku keentaa cawsiibka iyo geeda goynta waxayna keenaysaa geeda badan oo ka garab baxa abuurka kala gurista dalagga haddii abuurku isku bato waxaad u baahan tahay inaad kala siibto meelaha uu abuurku ku batay aad ka siibto geedaha qaar haddii si saxa loo kala fogeeyo waxaa si fudud u dhex mari kartaa adoon ku istaagin abuurka waa hagaag dhegaysta waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkeenna ku saabsan kobcinta xirfadda beerashada haddana waxaan idiin sharaxayaa cimilada loo baahan yahay marka aad masago ama haruur beeranayso masagadu waa u muhiim sugnaanshaha cuntada waana midhaha laga isticmaalo gobollada roobka ku yaryahay ee abaarta xiga waa abuur dulqaad u leh inuu ka baxo dhulka qallalan sidaa darteed u baahan biyo yar keliya markii la barbar dhigo galleyda maadaama ay ku siinayso cunto dheeraad ah iyo quudin haddaad qorshaynayso inaad beerato masago waxaad u baahan tahay inaad fahamto xaaladaha cimilada hoos ku qoran masagadu waxay ka baxdaa dhul joogiisu ka yarayn kun iyo shan boqol waxay u baahan tahay roob gaaraya laba boqol iyo konton ilaa afar boqol xilliga beerista waxay ka baxdaa carro kala duwan oo ay ka mid yihiin bacaad dhoobey iyo carro kale oo isku jira waxay ku bixi kartaa dhulka cusub ee bacrin dabiici ah leh laakiin sidoo kale way ku bixi kartaa carro aad loo isticmaalay oo duqowday habka loo beero masagada markaad abuurayso masagada inaad kala fogayso ayaa lagugula talinayaa ha ahaato dhulka roobka yar ama carrada biyaha yar qabsan karta ama ceshan karta waxaa lagugula talinayaa inaad masagada labada saf inta u dhexaysa aad ku dhex beerto digir taasi waxay kaa caawinaysaa inaad hesho dalag kale ha isku dhex beerin galley iyo masago isu jirsii labada saf sagaashan sentimitir labada geedna labaatan sentimitir dalag keliya waa marka beeralaygu beeranayo masago keliya cabirka u dhexeeya wuxuu noqonayaa toddobaatan sentimitir iyo labaatan sentimitir inay u dhexayso dhirta qiimaynta abuurka abuurka qiimee haddaad rabto inaad beerato hal hegtar waxaad u baahan tahay toddobo ilaa toban kilogram oo abuur masago ah qotada godka aad abuurka ku ridayso abuurku waa shay yar waana in god hoose oo dheer lagu tallaalaa oo qoyaan ku filan leh markaad dhul qallalay ku beerayso abuurka asagana god hooseeya aanse ka badnayn shan sentimitir ku rid kala khafiifinta geedaha waa inaad kala siibtaa meelaha abuurku ku batay tani waxay muhiim u tahay fayaqabka geedka iyo wax soo saarkaaga haddaba geed siibista waa in la sameeyo marka carradu qoyan tahay si dhirta la saarayo ay u yarayso dhibka ay ku hayso abuurka kale waxaa la sameeyaa geed isdhexgelinta ama kala gurista ugu horreysa hal ilaa laba toddobaad marka abuurku soo baxo si ay ugu filnaato beerta cufnaanteeda waa inaad ku buuxisaa meelaha bannaan dhirta aad siibtay haddii qaarkood halaabaan xilliga geedjarista hog ama god kasta waa inaad ku dhaaftaa hal ama laba geed ogsoonowna in kala saarista iyo yaraynta cufnaanta dhirta ay kordhiso wax soo saarka dalagga waa hagaag weli waxaad nagala socotaan barnaamijkeenii barashada aqoonta beerashada wanaagsan haddana waxaan ka hadlaynaa beerashada digirta digirtu waa dalag muhiim u ah jirka bini'aadamku wuxuu ka helaa nafaqo digirta waxaa laga helaa borotiin wanaagsan oo cabirkiisu gaaraya labaatan ilaa shan iyo afartan boqolkiiba oo muhiim u ah jirka dadka dalagan cunidiisa ma lahan xayr wadnaha halis gelinaysa ama baruur kuu keeni karta culays sidoo kale waxaa laga helaa vitamin b waxaa ka buuxa macdanaha jirka dadka u baahan yahay ee calcium iron iyo vitamin dhinaca dhulka inaad digirta ku beerto beertaada waxay wanaajinaysaa nafaqada ciidda waxayna dhulka siisaa maadada nitrogen oo ah maaddo abuurka korisa muhiimadda digirta leedahay waxaa ka mid a beeraley ogsoonow in dalagani adkaysi u leeyahay abaarta wuxuu ka bixi karaa dhulka qallalan halka dalagyada kale aysan ku bixi karin una baahan yihiin ciid kala nooc ah digirtu waxay dib u nafaqaysaa ciidda dhegaysta ogsoonow in digirta ay leedahay faa'iidooyin intaan kasii ballaaran oo ay ka mid yihiin digirta siday u dhan tahayba qolofta ininyaha laamaha iyo caleentaba waa nafaqo waxaana ku jira brotiin vitamin waxaana ka buuxa macdanta birta iyo calcium ka badan badarka laftiisa digirta waxay kuu noqonaysaa cunno iyo brotiin labadaba caleenta digirta waxaa laga helaa vitamin c waxaa geedka digirta qiimo nafaqa uu u leeyahay xoolaha marka laga goosto midhaha haddii xoolaha looga dhigo calaf muhiimadaha kale ee ay beerta u leedahay digirta waxaa ka mid a waxay difaac u noqotaa abuurka dalagyada kale oo ay ka difaacdo nafaqadarrada ciidda iyo cayayaanka waxay xakamaysaa bixitaanka cawska waxay carrada ka difaacdaa nabaad guurka ka dhalanaya qulqulka biyaha sidoo kale waxay yaraysaa isbeddelka ku imanaya carrada ee cimiladu keenaan xididka digirta ee hoos u baxaa wuxuu nitrojiin wanaagsan siiyaa ciidda qiyaastiina waxay kordhisaa nitrojiinta ciidda ku jirta soddon ilaa afartan kilogram waxaa kale oo digirta ku dhex beeran kartaa galleyda iyo masagada iyadoo nafaqaynaysa ciidda iyo dalagga baxaya faa'iidooyinka kale ee digirta waxaa ka mid a waxaa beeralaygu ka helayaa fursad wanaagsan oo dhaqaale isagoo midhihii soo baxay iibsanaya halka dhirtii uu midhaha ka goostayna calafka xoolaha u iibsan karo cimilada ugu saxsan ee ku kori karto waa heer kulayl dhan labaatan ilaa shan iyo soddon digrii senti dulqaad bay u leedahay kulaylka iyo cimilada qalalan waxaa lagu tacbi karaa ilaa kun iyo shan boqol oo mitir dhulka inta badda ka sarraysa noocyo ka mid a waxay ku beermi karaan laba boqol oo mitir roob ah dhulka hela abuurku wuxuu si fiican ugu koraa roob dhan ilaa toddoba boqol oo milimitir roob aad u badanna wuxuu dib u dhigaa bislaanshaha iyo waxa kasoo go-ayaba digirta waxaa lagu beeraa carro kala duwan laakiin waxay ku fiican tahay carro ciid ah oo aan celinaynin inuu xididka ku koro sidoo kale waxa ay ku baraartaa carro madowda dulqaad badan uma laha carrada dhoobada ah waxay u baahan tahay carro aashitada ku jirta ay tahay shan dhibic lix ilaa lix p h beerista digirta waxaa toos looga beeraa midhaha halkii higtarna wuxuu u baahan yahay labaatan ilaa shan iyo labaatan kilogram oo abuur ah ama sideed ilaa toban kilogram higtarkiiba safafka digirta waxaad isu jirsiinaysaa lixdan sentimitir iyo soddon sentimitir labada geed ee safka markaad beerayso abuurka waxaa godka hoos loo geliyaa afar ilaa shan sentimitir dhulka roobabka culus ka da-aan digirta waxaa lagu beeraa meel dalcad ah oo kala sarreysa si ay u dhaafaan biyuhu tacab fiicanna looga goosto digirta inta badan waxaa lagu dhex beeraa abuur kale sida galleyda iyo masagada waa hagaag waxaad degaysanaysaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan beerashada fiican iyo sida wax loo beerto si aan xog dheeraada u helno waxaa marti noo ah xasan cali diiriye iyo maxamed xaaji mayow oo ah aqoon-yahano ku xeeldheer arrimahan aan ku horeeyo xasan cali diiriye adoo soo dhowaanaya xasan waa kuwee noocyada masagada galleyda iyo digirta ee ku fiican in lagu beero cimilada dhulkeenna ka jirta hadda dalagyada aan markaan soo qaadno masagada masaga hadda waxaa jirta dadka laga isticmaalo oo u badan qasax beere nooc la yidhaahdo oo la isticmaalaa jirto kalo ayada laftigeeda aada loo isticmaalo oo hadda waa lagu kala duwan yahay localka marka laga hadlaayo magacyada masagada loo yaqaano waxaa kaloo jirta iyadan aada loo isticmaalo baybar dadka way dhahaan oo aad runtii waaweyn ma garat isla labadaas nooca horta masagada marka la yidhaahdo aad loo isticmaala oo la beertaa oo aad wax soo saarkeedana aad ufiican galeyda markaan ka hadlaayo badanaa soomaaliya waxaa laga tacdaa sobtax mida la yidhaahdo marka sobtaxtaasaa la isticmaalay oo runtii dalkana aad uga baxdo oo aad u fiican runtii dhanka digirta horta dadka aad ay uga hooseeya maxaa yeele sidii hore loo tacbi jiro looma tacbo oo aaday dadka uga nii jiray ma aqaan waxaa umalaynaya in dadka ay ku naceen muxuu ahay shaqshaqada hoosheeda farax badan iyo muxuu ahay ay ku naceen marka laakiin hadda digirta la tacbo noocan oo local rib oo midaan guduud ah ee aada loo tacbaa oo dadkan uu badan yihiin dalbukada sidoo kale iyadana waa la tacbaa oo maanga diinta iyada loo tacbaa labadaas nooc ayaa loo badan yahay marka laga hadlaayo ee digirta laga hadlaayo saxda oo loo beeri karo oo ugu fiican beeralaydana u fiican qofkan oo muxua dhulkana u fiican waxay tahay in la sameeyo lees raaciyo dalagaani digirta in laysku beero taasoo keenaysa dhulkii inuu dhulka qofkii ninka qofkan beeralayda uusan ubaahanin wax naf yuraayo kaleeto uusan ubaahan oo keenaysa dhulkiis nafsadiisa inay usoo celinaysa waayo waxay leedahay nitrogenka iyo soo dhulka muxua isha kusoo celinaysaa in laysku dhex beeraanku ugu fiican taas waaye laakiin sida kale waxaa fiican in muxuu ahay xilliyada hadda beeraleyda aada u yaqaanaan runtii waxay kuleeyihin xilligaan oo kaleeto waxaa biyo badanaa jiro waxaa ku haboonay kuleeyihin galeyda oo ku haboonay kuleeyihin biyo yar ayaa jirta masigada ay beeraayaan sidaas xilliyada baa loo fiirinaya marka la beeraayo ayadoo mar walbana muxuu ahay la fiirinaayo mar shimbira ay jirto oo kaleeto oo laga fogaanayo ayaa jirta masigada oo kaleeto kaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye waxaana dhegaysanaysaan barnaamij gaara oo ku saabsan beerashada fiican iyo sida wax loo beerto maanta waxaanu ka hadlaynaa dhegaystayaal wax soo saarka firaleyda ama badarka iyo digirta waxaana ka wareysanayaa haatan maxamed xaaji mayow maxamed ugu horeyn sidee bay beeralaydu uga gudbi karaan caqabadaha kala dheeraynta abuurka waa se maxay tallaabooyinka ku habboon ee lagu sugi karo kala dheeraynta abuurka iyo inta la isu jirsiinayo
oo dhankoodi ka jirta dalagwalba wuxuu leeyahay masaafo la isu joosiiyo laba geed walba inta isku bixiso labada geed oo isku leynka ahna waxay wada leeyihiin ma aragti masaafo loogu talagala ay leeyihiin labada geed kala leynka ahna waxay leeyihiin ma aragti masaafo la isu joosiiyo oo cayin taasi naftarkeeda ma fahamsana beeralayda because leena wax loo abuura hadii haddii lagu dhaho waxay u baahanta leenkaas in la toosiyo oo cabirkiisa saxda ah markaasi loo dhigo abuurka la dhigaayana inta la isu jiirsiina cabirkooda markaasi maaragtay aada loo hubiyo loo xaqiijiyo eena loo abuuraa la dhaho in hal iyo laba iyo saddex ugu badnaan la dhigo godkaas la geliyo haddii marka abuurka uu xun yahay tusaale ahaan uu beermaayo saddex xaba gelay keliya in hal god uu korido maku amimagciisiga maku aminayo oo wuxuu isleeyahay abuurkan aada uu xun yahay waa inaad marka wax badan gelisaa shan toban aad gelisaa marka marka caqabadahaas caqabadaha ugu muhiimsan sida loogu gudbi karaa waxay tahay marka in beeraleydu aqoon u helaan marka ma aragti intaas heerta aniga aan sheegna in geleyda lagu tababaro nooca ay tahay bes maaragti iyo masaafada loo loogu talagalay isu jirsiinaayo iyo in lagu tababaro farsamada naftarkeeda loo isticmaalaayo waxa kaloo maaragti ugu gudbi karaa waxay tahay in la helo beeraleyda ay isticmaalaan abuur la hubo geley hadday beerteen xilligan waa in marka ugu horeyso oo galeyda soo go-daba inay ka xushaan abuurka rasmiga ah xilliga soo socda ay beeran lahaayeen maxaa tallaabo ah oo ay ku dhaqmi karaan si beeralayda gobolka u hagaajiyaan wax soo saarkooda dhulkan weyn ay iga beeranayaan ma ku qasbana haddaysan qarashba u haynin ma ku qasbana iyaga maaragta dhulkaas weyn inay wada beertaan ma ku qasbana qof walba waxa waaye nin wada taagtiisu tallaabsadaaye in dhulka ay soo yareeyaan qofka tusaalahan shan hectar uu beeranaayay laba hectar inuu kasoo dhigto labada hectarna technolojiyada rasmiga loogu talagalay ma aragti dalagaas lagu beeranayo inuu isticmaalo aada buu u mahadsan yahay maxamed xaaji mayow oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha beeraha waa hagaag halkaas aad nagala socotaan waa barnaamijkeennii kobci aqoontaada beerasho bal aan iminkana dib u dulmarno casharadii aan maanta barannay inta aanan bilaabin waxaan rabaa inaan isweydiinno su-aalahan waa maxay muhiimadda dalagyada firaleyda iyo digirta u leeyahay raashin ahaan iyo calaf waxaan u baahannahay in beeralaydu soo saaraan cunto iyo daaq ay helaan xooluhu iyadoo faa'iidooyinkan soo socda laga helayo dalagyadan nafaqada ku jirta badarka waxaa ka mid ah carbohydrate oo ah tamar jirku u baahan yahay brotein waxaa kaloo ku jirta maadada fiberka oo iyana quwad jirka ku shaqeeya ah iyo vitamin kale oo badan macdanna jirku u baahan yahay maadadan fiberku waxa ay yaraysaa halista cudurrada wadnaha kansarka xiidmaha iyo sonkorowga ama kaadi macaanka waxay caawisaa nidaamka dheefshiidka waxayna ka hortagtaa calool fadhiga digirta siday u dhan tahayba ha ahaato caleemaha iniinyaha laamaha iyo midhaha waa wada nafaqo digirta waxay kaloo dabooshaa ama celisaa qoyaanka ciidda iyadoo ay muhiim u tahay dalagyada kale ee markaas lagu dhex beeray waxay kaloo wanaajisaa bacriminta carrada iyo wax soo saarka waxay siisaa fursad bulshada ay ku heli karaan lacag marka ay u gadaan calaf ama caws ahaan waa hagaag waxaad degeysanaysaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan beerashada fiican iyo sida wax loo beerto si wada jira waxaan usoo wada diyaarinay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee loo yaqaano faw waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka deegaanka iyo dhegaystayaasheenna waxaa barnaamijka soo diyaariyey anigoo ah abubakar maxamed barnaamijkeenniina toddobaadkan intaas ayuu ku dhan yahay ee nabadgelyo